بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo sii wada weerarada ay ku dhiig bixinayso cadowga iyo nidaamka maali oo ku kacay xasuuq qaran ah dadka rayidka ah kadib weerar xooggan oo uga yimid mujaahidiinta maxaa dhici kara haddii maamulka gumaystaha yahuudda uu weeraro warshadaha hubka nukliyeerka ee iiraan mise laga yaabaa in tani ay saamayn ku yeelato malaayiin dad ah oo ku dhaqan mandiqadda loo bixiyo bariga dhexe ingiriiska oo wajahaya qulqulkii ugu xoogganaa ee tahriibayaal ah iyo warbixinno cusub oo muujinaya in bulshada dalkaasi ay sii dabargo'ayaan muxuu yahay cudurka asaasaqa ee sannad weliba galaafta nolosha malaayiin qof dhakhaatiirta caafimaadku maxay ka yidhaahdeen cudurkan maxaase sabab u ah qodobadaas kuwo kale xubintii wargaysyada iyo xalqadii lix iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروكة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib duulaan ee isxigxigay oo allah fadligii ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen fariisimaha maleeshiyaadka xukuumadda camiilka ah ee maali iyo murtasaqada fagnar ayuu cadowga allah waxa uu qaaday howlgalla uu kaga argoosanayo dadka rayidka ah bayaan ka soo baxay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in cadowgu uu duqeeyey gaari ay saarnaayeen dad rayid ah duqayntaas oo dhacday maalintii shalay waxa ayna ka fuliyeen mandiqadda loo yaqaano aquurma oo sagaashan iyo laba kilomitir waqooyi bari kaga began magaalada biir weerarkaas waxaa fuliyey diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn waxayna jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay sheegtay in cadowgu uu geysanayo dembiyo dagaal sidoo kalena aysan gacmaha ka laaban doonin oo ay u argudi doonto dadka abriyada ah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay sii wadaan howlgallada ay ku dhig bixinayaan cadowga allaah saacadihii lasoo dhaafay ayayna waxa ay ku guulaysteen in weerar kamiinah ay u dhigaan kolonyo ay la socdeen maleeshiyaadka xukuumadda ridada boomaako oo ku socdaalayay gobolka seyqo weerarkaas ayaana waxaa lagu dilay ilaa laba askari mujaahidiintuna waxay soo qaniimaysteen hub isugu jira nuucyo kala duwan sidoo kale weerar kale oo ka miin ah ayaa isagana waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada saan iyo waan ee dhaca isla gobolka seyqo dhanka kale mu'asasada azallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa waxa ay faafisay muuqaal ay ku soo bandhigtay weerar ee ciidamada mujaahidiinta cagta ay ku mariyeen saldhig maleeshiyaadka xukuumadda burkina faso ay ku leeyihiin mandiqadda booliisiya muuqaalka waxaa lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo cagta marinaya fariisimaha cadowga islamarkaana halkaasi ka daabulanaya qaniimooyin kala duwan في سبيل الله نسقي الأرض دما نبذل الأرواح حبا وانقياد برضا الرحمن سرنا عاقدينا أن نعيد الشر حبا وجهاد jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waa mid ka mid ah faracyada mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaami waxay ka howlgashaa ilaa toddoba dal oo dhaca mandiqadda galbeedka afrika hadafkay u dagaalamayso ayaana ah inay sare yeesho kelimadda allaah sidoo kalena mandiqadda ay ka xurayso cadowga saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jira ee dhibaatada ku haya islaamka iyo ehelkiisa كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxuudiin abu ayman bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo aad ku dhegaysataan barnaamijka caalamulyoom waxaan ugu horeen walaalka ku bilaabaynaa xubinteenna maanta saxiifadda dheyli saxaab oo warbixin ka daabacday maqaal uu qoray qoraad turki ah oo uu ku lafagurayo sida maamulka yuhuudda uu u noqday dilaaga rasmiga ah ee qarnigan kow iyo labaatanaad iyo sida uu weli u sii danaynayo tallaabooyin kale oo hor leh oo uu kulaayo kumanaan ruux oo kale qoraaga oo lagu magacaabo haki okal ayaa maqaalkiisa ku sheegay benyamin netanyahu inuu noqday diigicabka rasmiga ah ee qarnigan haddana uu u ooman yahay daadinta dhiigga malaayiin ruux oo ku nool caasimadda iiraan ee tehraan isagoo ula jeeda goodisidii ugu dambeeyey ee ka soo baxay maamulka yuhuudda ee ku wajahan iiraan ee walaalka waxa uu sidoo kale qoraagu sheegay in haddii sahaayanadu ay weerar ku qaadaan xarumaha nukleyerka ee iiraan ay sababi doonto dhimashada malaayiin ruux oo ku nool gobolka maadaama si deg deg uu ku faafi doono shucaaca sunta nukleyerka ilaa iyo boqol milyan oo ruux ayuu sheegay haki okal inay nafta ku weyn doonaan gudaha bariga dhexe haddii tallaabooyinka laga digayo uu qaado benyamin netanyahu ee ah inuu weeraro xoogan ku qaado xarumaha nukleyerka ee xukuumadda tehraan ee dhanka kale walaalka waxa uu qoraagu sheegayaa in hakadka ku yimid dacwadii lagu furay netanyahu ay fursad u siisay inuu sii wado xasuuqa aanan kala joogsiga lahayn isagaoo hadda qorshaynaya sii ballaarinta dagaalka iyo laynta shacab hor leh oo ku kala sugan waddammada lubnaan iyo iiraan waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu ugu dambayntii qoraagu sheegayaa in haddii benyamin netanyahu uu ku guulaysto in jow baiden uu ku qanciyo duulaankiisa ka dhanka ah iiraan uuna waayo waxgarab istaag ah inuu qaadi doono tallaabooyin qaraskutuurnimo ah isagoona horeyba u sheegay in caalamku uu dhagaha faraha gashan doono marka uu maqlo jawaabta ay ka bixiyaan wixii ay kala kulmeen tehraan ee suheybow markan waxaan soo qabanayaa wargeeska the times waxa uu daabacay dalka ingiriiska oo wajahaya xaalad adag oo ah in dhimashada iyo dhalashada ay muddooyinkan dambe badatay dhimashada dadka u le-anaya waxla-aanta sida ay tibaaxayso xogta majalladda xaaladda dhaqaale ee waddanka ayaa noqotay mid liidata kadib markii ay dalku ku yimaadeen caqabado badan siyaasad kalguur ahna uu galay muddooyinkii lasoo dhaafay walow hadda uu xukuumadda yimid nin cusub oo ka socda dhanka xisbiga shaqaalaha arrimaha ugu badan ee loo aanaynayo in dhimashada ay ku badato dalka ingiriiska waxaa ka mid ah soo galootiga oo xaddhaaf noqday iyo shaqooyinkii oo noqday kuwa kooban taasina ay dhalisay tallaabo ay qaadaan dadka qaarkiis oo ah inay isdilaan oo ay nafta isdhaafiyaan harcad suheybow tirada tahriibiyaasha ee dalkaasi soo galay ayaa markii ugu horraysay muddo konton sano ah waxa ay gaartay meeshii ugu sarraysay waana sida ay tibaaxayso saxiifaddan the times ee ka soo baxda isla waddankaasi ee walaalka xubintii wargeysada caalamka oo aad ku dhegaysateen canaawin kala duwan maanta waynaga intaa aan dibida kugu celiyo qeybaha kale ee barnaamijka caalamulyoom iyo walaalka suheyb cabdulaahi
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها waa hagaag maxaa keena cudurka asaasaqa oo sannad weliba caalamka ay ugu dhintaan boqolaal dad ah warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegaya walaalkeen xaaris cabduqaadir waa cudur halis ah oo si weyn ugu baahsana caalamka oo ay la nool yihiin malaayiin ruuxsada ay soo tabinayaan tarkoobada laga sameeyo guud ahaan waddamada caalamka sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatankii waxaa la ogaaday in tiro kor u dhaafaysa konton iyo shan milyan oo qaba cudurka asaasaqa ay ku nool yihiin daafaha dunida wax ka badan lixdan boqolkiibana dadkaasi ay ku sugan yihiin waddamada lagu sheego in dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa uu dhexdhexaadka yahay sida ku cad warbixin ay soo saartay hay-adda sheegata caafimaadka adduunka haddaba si aan wax badan uga ogaano waxa uu yahay cudurka asaasaqa ama xasuusbeelka waxaan su-aal ku saabsan tacriifkiisa aan hordhignay doctor masrax oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed cudurka alzaheimas ama xusuusbeelka wuxuu keenaa eh, ama sababa hoos u dhac ku yimaada xusuusta fikirka barashada iyo abaabulka xirfadaha sababta ugu badan ee xanuunkan waalida ah ama maskaxda dhaawaca waxay inta badan saamaysaa dadka waaweyn ee da-da ah ee konton iyo wixii ka badan ee sababta rasmiga ah cudurkan keenta ee waa brotiino aan caadi ahayn oo maskaxda ku jira kuwaas oo is-aruursada ayaa inta badan sababa ee maskaxda bani aadamka waxay ka kooban tahay in ka badan boqol bilyan oo unugyo neerfayaal ah iyo unugyo kale oo isku jira ee kadib unugyadu way wada shaqeeyaan si ay u fuliyaan dhammaan isgaarsiinta loo baahan yahay ay maskaxdu samayso ee si ay u fuliyaan howlaha sida fikirka ee waxbarashada xusuusta iyo qorsheynta intuba ee ee saynis yahanada ama dadka daraasaadka ka sameeya xanuunkan ayaa aaminsan ee in brotiinka amyloidka uu ku ururo unugyada maskaxda ee kaas oo samaynta tiro badan ee loo yaqaano blackwas sameeya ee brotiin ahaan warbixinada caafimaad waxay sheegayaan in gabowga uu yahay waxa ugu weyn ee sababa asaasaqa iyadoona xanuunkan laga helo qof ka mid ah afar iyo toban kasta oo da-doodu ka korayso lixdan iyo shan sano ama lix qof kasta oo ka mid ah dadka ka gudbay siddeetanka sano waxaa uu cudurkan ku dhacaa mid ka mid ah marka loo eego heerarka guud ahaan caalamka marka laga soo tago qeybahan waxaa dhanka kale cawaamiisha ka qayb qaadataa iyo waxyaabaha sababa asaasaqa ka mid ah sida lagu sheegayo qiyaaso caafimaad isticmaalka sigaarka iyo waxyaabaha kale ee maanka dooriya cayilka oo isna xambaarsan haliso badan xanuunada sankorta iyo dhiigkarka sidoo kale waxaa ka mid ah kororka nisbada kolesteroolka aan u wanaagsaneen caafimaadka halka dhanka kalena ay jiraan arrimo kale oo badan oo sababa cudurkan halista ah haddaba arrimahan ha inoo sii faahfaahiyo doctor maslax oo baaris ku sameeyey calaamadaha ee cudurkan alzaheimas ee way kala duwan yihiin iyadoo lagu salaynayo xaaladaha ah, hadba qofka da-diisa ay ku xiran tahay guud ahaan calaamadaha markaa waxay u egyihiin sidan ee hoos u dhac tartiib tartiib ah oo qofka jirkiisa bani aadamka soo wajaha xusuusta oo gebi ahaanba tagta ama ama ama aad u yaraata intii laga rabay ee maaraynta howlaha adag uusan qofka qaban karin lahjadda ama hadalka luqadda oo qofka lumiya fahamka iyo qaabka muuqaalka jirka oo qofka uu lumiya dhaqanka iyo dabeecaddii oo shakhsiga uu lahaa oo meesha ka baxda gebi ahaanba ee calaamadahani marka waxay noqon karaan kuwa si cad u muuqda oo bannaanka yaala ee qof kasta oo marka la kulmo calaamadahan waalida u eg ee waa inuu sida ugu dhaqsiha badan ula kulmo dhakhaatiirta caafimaadka ee ku howlan xanuunadan si gaar ah kuwa dhimirka dhanka kale waxa aan lasoo koobi karin raadadka astaamaha cudurkan uu ku leeyahay guud ahaan caalamka tusaalaha ugu soo dhow waa madaxda gaalada oo uu cudurkan soo bandhigay sida uu allah qalbiga uga daboolay oo u xusuus beeleen kuwaas oo marar badan ku fadeexooba dadka isleeyihiin ka hor hadla marka ay jedinayaan khudbado ama ka qaybgelayaan kulamada la isku yimaado haddaba waxaan walaalkan alfaatix hor dhignay su-aal ah waa tuma shakhsiyadda ugu badan ee maanta caalamka ee soo caanbixisay cudurkan marka laga hadlayo warbaahinta waxaana uu ku sheegay madaxweynaha dowladda sariibeedaha ee maraykanka cudurka asaasaqa hogaamiyaasha caanka ah ee la dhiban isla markaasna saameynta uu ku yeeshay shaqa maalmeedkooda waxaa ka mid ah jo biden madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka oo tan iyo markii uu xilka qabtay runtii ku dhacay zallaad ama simbiraxasho fara badan oo ku aadan inuu jeediyey hadallo aan islahayn tusaale isagoo shijiraad qabanayo oo warbaahinta la hadlaya ayuu miirku ka tegayaa wuxuuna ka hadlayaa wax aan ahayn wixii loo joogay xataa wuxuu hilmaama magaciisa iyo wax asaga uu yahay arrimaha lagu xusuusto taariikhda u galay waxaa ka mid ah in mar uu hadlayay uu yidhi anigu waxaan ahay madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay oo dumar ah oo maraykanka uu yeesho runtii aad ayaa loogu qoslay wuxuu iska dhigayaa inuu yahay qof dhidig ah wuxuuna ka waday kamala harris ku-xigeenkiisa oo ah haweeneydii ugu horreysay oo madaxweyne ku-xigeen ka naqatay waddanka maraykanka mar isagoo soo dhaweynayay hogaamiyaashii sbaysiga nato shirkii u dambeeyey la qabtay ayaa wuxuu yihi waxaan halkan kusoo dhaweynayaa saaxiibkii valadimir putin aad ayaa runtii loogu qoslay valadimir putin wuxuu colaad ay kala dhexeysaa nato xubinna kama ahan isagoo hogaamiye kala soo dhaweyn rabay mar uu booqday magaalada baris ee caasimada faransiiska emmanuel macron isagoo u yeeri rabo madaxweynaha faransiiska ayuu soo hadal qaaday hogaamiyo faransiisa oo baktiyey sagaashameeyadii aada ayaa loola yaabay waxyaabaha ninkan asaasaqiisa muujinaya isna waxaa ka mid ahaa in mararka qaar dadka isaga u dhow isla shaqeeyaan ay ka cararaan marka uu xanaaqo oo kale waxaa loo soo qaadan karaa isagoo doonaya in xaaskiisa uu gacan qaado ayuu wuxuu dhowaan gacan qaaday haweeney shir uu isaga kusugnaa ka qaybgelaysay oo gaalada yurub ka tirsan isla markiina waa lasoo kala dhexgalay waxaa kaloo la mid ah waxyaabaha ninkan recordka ugu jira isagoo dagaalka ghaza ka hadlaya oo heshiiska xabajoojinta ee muqaawamada iyo yuhuudda udhexeysa shijaraad ka qabanaya waxauu yidhi waxaan hadda xiriir la sameeyey ee madaxweynaha mexico cabdifitaax siisi wuxuu ula jeeday madaxweynaha masar cabdifitaax siisi mexico iyo masar ayaa isku qalday marka hadallo fara badan oo qaraska xoornimo ah ayuu mar walba ku dhawaaqaa oo isagoo aan is ogeyn yacni waxaa laleeyahay isagoo taagan ayuu dabka dhan ka tegaya yani tamarta iyo daaqad dhana ka tegayso waxa uu sheegayo ma oga hataa waxa uu cunaya wixii himkal ogaala dhakhaatiirsiisu ay dhahaan hadda markii uu iska casilayay amba uu ka harayay doorashooyinka madaxtinimada maraykanka doodii markii la qabanayay wuu iska taagnaa sidii sanam ayuu taagnaa markii dambe la taliyaashiisa iyo xisbiga dimuqraadiga ayaa talooyin ujeediyey waxaana lagu qasbay inuu tartanka doorashooyinka isaga haro waxa ugu daran ee hadda tartanka doorashooyinka biden ka reebana waa asaasaqnimada cudurkaas hayo oo uusan trumpa la xifaaltami karin marka asaasaqa ayaa farabacan ku haya hogaamiyaha maraykanka jo biden runtii da-diisu siddeetan iyo laba ay sii dhaafayso waxyaabaha kale ee rekoordka u gala waxaa ka mid ah in isagoo ka hadlayay arrimaha waddanka ukraine uu iiraan afka ku hayo ilaa markii dambe kaalayaashiisu inta u yimideen ay dhigta waxugu sheegeen oo xusuusiyeen marka jabaan sidoo kale hogaamiyaashooda waxay ka mid yihiin kuwa ugu daran ee cudurkan asaasaqa la dhiban hogaamiyaal kale oo gaalo ahna way jiraan waa sida uu sheegay walaalka doctoorkan uu ka dhawaajiyey cudurka xusuusbeelka cudurkani inta badan wuxuu asiibaa dadka gaalada ah iyo kuwa ka jeestay diinta allah subxaana wa tacaala kuwaas oo adduunyada dhex dabaalaya aakhirana aan rumaysnayn runtii xuska allana ka tegay shaqana aan ku lahayn inta badan gaalada ayuu asiibaa nisbe ahaan dadka muslimiinta ah uu ku dhaco aad buu u yaryahay cudurkan xasuusbeelka ah haddaba sidee looga hortegi karaa cudurkan halista ah ee zahaymer ama asaasaqa ee saameeya maskaxda dhibaatadana u geysta caafimaadka maadaama uusan ahayn mid iska dhacaya ama aan lahayn daawo waxaana uu doctor maslax soo gudbinayaa talo ku saabsan qaabka ay dadka muslimiinta ah uga hortegi karaan xanuunada noocan ah qofka marka waxaa loo baahan yahay maskax ahaan inuu firfircooni badan uu sameeyo ciyaaro sameeyo exercise iyo jimicsi akhrin badan buugaagta inuu daalacdo firfircooni inuu ku sameeyo jirsigiisa jimicsigaasaa waxay qofka u kordhinaysaa qulqulka dhiigga iyo oksijiinta maskaxdiisa taas oo saameyn karta caafimaadka unugyada maskaxda islaamka ayuu allah dhex dhigay danaha bani aadamka tiisa adduun iyo midda aakhiro isaga ayuu ka dhexelayaa wax anfaca noloshiisa aakhirana uu ku aflaxo midkii allah gartay xolyada rakhaaga ama barwaaqada wuxuu allah arrinkiisa tawaliyaa marka uu da-gaaro halka midkii macaasida caadista misna ka jeesta dikriga alleh iyo tawjiihaadka rabbaaniga ahna ay cidhiiri dhexalsiiso nolosha aakhirana uga sii daran yahay waxa sugaya ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii lix iyo labaatanaad ee taxanaha aan ugu magac darnay dhegeysiga dhigaalada kaas oo aan ku soo gudbinno kitaabka maada khasira alcaalam biinxidaadi almuslimiin waxaana aalaaba taxanahan halkan inooga soo jeediya walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii lix iyo labaatanaad ee dhegaysiga dhigaalada oo ah taxane aan ku akhrinayno kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin waxaan ka warramnay heerka ay gaartay awoodda iimaaniga ah ee uu nebigu sala allahu calayhi wasallam ku beeray jiilkii fariidka ahaa ee saxaabada wuxuuna qoraagu soo gudbinayaa tusaalooyin cajiib ah oo ka tarjumaya kalsoonnida iyo iimaanka dhabta ah ee uu lahaa jiilkaasi allah u naxariistee qoraaga ayaa markan waxa uu leeyahay sacad ibnu waqaas ayaa inta uusan bilaabin dagaalkii kaadisiya wuxuu ribciyi ibnu caamir u diray boqorkii la odhan jiray rustum oo ahaa hoggaamiyihii furus rustum ayaa ku sugnaa meel aad loo qurxiyey oo lagu naanaashay xariir yaaquud iyo wixii la mid ah wuxuuna rustum ku fadhiyey sariir dahab ka samaysan ribciyi ibnu caamir wuxuu watay darees duugoobay iyo faras gaaban kamana uusan degin ilaa uu dul istaagay gogashii rustum wuxuuna u yimid isagoo wata hubkiisa ilaaladii ayaa waxay ku dhaheen hubka dhig wuxuuna ku yidhi idinkaa i dalbaday ee aniga idima soo doonan sidaan ayaan ku gelayaa ama waa noqonayaa kadib rustum ayaa yidhi soo fasaxa wuxuuna soo galay isaga oo warankiisa ku daldaloolinaya gogashii qaaliga ahayd ee fidsanayd kadibna waxay ku yidhaahdeen maxaad soo doontay wuxuuna ugu jawaabay allaah ayaa noo soo saaray si aan dadka allaah addoommo uga dhigno ugana xorayno addoommada ay u cabiidsan yihiin ugana saarno cidhiiriga adduunka oo ay u helaan waasicnimada adduunyo iyo midda aakhiro iyo si aan uga xorayno diimaha baadilka ah una helaan cadaaladda islaamka iimaanka wuxuu qulubta muslimiinta geliyey geesinimo aan la cabbiri karin iyo hamuun loo qabo jannada iyo xagga allaah iyo inay la liidnaato adduunyada iyo waxa dushooda saaran waxayna dadku noqdeen dad aakhiro jannadii ayaa u muuqatay sida iyaga oo arkaya markaas ayay u ordeen dhankeeda anas ibnu nadar ayaa cadowga dhex galay maalinkii uxud muslimiintiina way ka kala tageen markaas ayaa waxaa ka hor yimid sacad ibnu mucaad wuxuuna yidhi sacadow allaah baan ku dhaartee waatan jannadii carafteeda ayaan ka helayaa buurta uxud sokodeeda anas ayaa yidhi waxaan helnay isagoo ay ku taallo dhowr iyo siddeetan dhaawac oo isugu jira seef waran iyo fallaaro waxaan helnay isagoo ay googooyeen mushrikiintii waan garan weynay ilaa ay ka garatay walaashiis oo aqoonsatay farihiisa rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa saxaabada ku yidhi maalintii beder u kaca janno ballaceedu la eg yahay cirka iyo dhulka cumayr ibnulxamaam allaha ka raalli noqdee wuxuu yidhi rasuulkii allow ma janno ballaceeda la eg yahay cir iyo dhulbaa nebiga wuxuu yidhi haa markaas ayuu yidhi bakhin bakhin nebiga ayaa ku yidhi maxaad ula jeedaa bakhin bakhin wuxuuna ugu jawaabay nebi allow waxaan doonayaa inaan jannadaasi ehelkeeda ka mid noqdo nebiga ayaa ku yidhi waad ka mid tahay ka dibna cumayr ayaa soo saaray dhowr timir oo jeebka ugu jirtay wuxuuna yidhi waa wakhti dheer inaan sii noolaado inta aan timirtan ka dhammaysanayo wuuna tuuray ka dibna wuu dagaalamay ilaa uu ka shahiido abibakar ibnu abi muusa al ashcariy wuxuu yidhi waxaan maqlay aabbahay oo ku sugan goobta dagaalka oo dhahaya rasuulka wuxuu yidhi albaabada jannada waxay ku hoos jiraan harka seefaha markaas ayaa waxaa istaagay nin darees duuga xidhan markaas ayuu yidhi abaa muusow ma adigaa maqlay nebiga oo sidaa dhahaya abuu muusa wuxuu yidhi haa ka dibna ninkii wuxuu ku noqday dadkiisii wuu salaamay ka dibna wuxuu jebiyey galka seeftiisa cadowga ayuu dhex galay waana dagaalay ilaa laga dilo sidoo kale camar ibnuljamuux wuxuu ahaa qof jiis ah wuxuuna dhalay afar wiil oo ka garab dagaalama rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii uu damcay inuu aado dagaalkii uxud ayay owlaaddiisa ku dhaheen aabbe allaah wuu kuu cudurdaaray ee iska joog annaga ayaa kaa kaafinayne kadib camru ibnuljamuux wuxuu u tegay nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuuna ku yidhi rasuulkii allow ilmahaygan waxay rabaan inay iga celiyaan inaan duulaanka kuu raaco anigana wallaahi waxaan rajaynayaa inaan shahiido kadibna aan lugtan jiiska ah jannada la galo nebiga ayaa ku yidhi allaah wuu kaa dulqaaday jihaadka kadibna wiilashiisii ayuu nebigu ku yidhi maxay idinka dhibaysaa haddaad u oggolaataan inuu jihaadka aado waxaana laga yaabaa inuu allaah shahaado ku arsaaqo eh ka dibna dagaalkii ayuu rasuulka u raacay wuuna dagaalamay maalintii uxud ilaa uu ka shahiido shadaad ibnulhaad wuxuu yidhi nin reer baadiye ah ayaa nebiga sala allahu calayhi wasallam u yimid kadibna wuu rumeeyey wuuna raacay kadibna wuxuu ku yidhi waan kula hijroonayaa nebiga ayaana kala dardaarmay saxaabada markii uu dhacay duulaankii khaybar nebiga ayaa qaniimadii qaybiyey ninkii reer baadiyaha ahaana qayb ayuu ka siiyey qaniimadii markaas ayuu yidhi waxani waa maxay waxay saxaabadii ku yidhaahdeen waa qismiga uu nebigu kaa siiyey qaniimada kadibna intuu soo qaatay ayuu nebiga ula tegay wuxuuna ku yidhi waa maxay waxaan rasuulkii allow nebiga ayaa ku yidhi waa qaybtii kaaga soo aaday qaniimada ninkii ayaa mar kale su'aal ku celiyey nebiga wuxuuna ku yidhi aniga tan kuuma soo raacin laakiin waxaan kuu soo raacay in dhuunta leeb la iiga dhufto kadibna la idilo oo aan sidaa jannada ku galo nebiga ayaa ku yidhi haddii aad allaah u run sheegtid wuu kuu rumaynayaa intaa kadib waxay aadeen dagaalkii nebiga ayaa u yimid ninkii reer baadiyaha ahaa oo la dilay markaas ayuu yidhi ma isagiiba markaas ayay saxaabadu ku dhaheen haa waa isagii markaas ayuu nebigu sala allaahu calayhi wasallam yidhi allaah ayuu u run sheegay wuuna u rumeeyey dhegaystayaal sidan ayuu ahaa xaalka jiilkii fariidka ahaa ee buddhigga u noqday hanaqaadka islaamka iyo horumarkiisaba markii ay dhabarka u jeediyeen adduunyo iyo dhallanteedkeeda kana saahideen dunidan cimriga gaaban hamigooda oo idinla ay ku jaangooyeen in aakhiro loo shaqaysto oo keliya waxay muddo kooban kula wareegeen hoggaanka dunida waxay nacagta mariyeen mamlakooyin iyo dowlado sal adag oo dunida ku amartaagleynayay muddo qarniya ah maxay maanta ummaddu ku qaadan kartaa inay jilbaha dhulka ugu dhuftaan faraacinnada maanta joogta haddii aan u noqonno hadyigii hagayay jiilkii fariidka ahaa ee sadrigii koowaad ee ummadda
غير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadan oo ahayd tii lix iyo labaatanaad waxaa noo ballan ah kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها